قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده إلا قول إبراهيم لأبيه لأستغفرن لك وما أملك لك من الله من شيء ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير ربنا لا تجعلنا فتنة للذين كفروا واغفر لنا ربنا إنك أنت العزيز الحكيم لقد كان لكم فيهم أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر ومن يتول فإن الله هو الغني الحميد عسى الله أن يجعل بينكم وبين الذين عاديتم منهم مودة والله قدير والله غفور رحيم لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين إنما ينهاكم الله عن الذين قاتلوكم في الدين وأخرجوكم من دياركم وظاهروا وظاهروا على إخراجكم أن تولوهم ومن يتولهم فأولئك هم الظالمون يا أيها الذين آمنوا إذا جاءكم المؤمنات مهاجرات إذا جاءكم المؤمنات مهاجرات فامتحنوهن الله أعلم بإيمانهن فإن علمتموهن مؤمنات فلا ترجعوهن إلى الكفار لا هن حل لهم ولا هم يحلون لهن وآتوهم ما أنفقوا ولا جناح عليكم أن تنكحوهن إذا آتيتموهن أجورهن ولا تمسكوا بعصم الكوافر واسألوا ما أنفقتم وليسألوا ما أنفقوا ذلكم حكم الله يحكم بينكم والله عليم حكيم وإن فاتكم شيء من أزواجكم إلى الكفار فعاقبتم فعاقبتم فآتوا الذين ذهبت أزواجهم مثل ما أنفقوا واتقوا الله الذي أنتم به مؤمنون يا أيها النبي إذا جاءك المؤمنات يبايعنك على أن لا يشركن بالله شيئا ولا يسرقن ولا يزنين ولا يسرقن ولا يزنين ولا يقتلن أولادهن ولا يأتين ببهتان ولا يأتين ببهتان يفترينه بين أيديهن وأرجلهن ولا يعصينك في معروف فبايعهن واستغفر لهن الله إن الله غفور رحيم يا تتولوا قوما غضب الله عليهم قد يئسوا من الآخرة كما يئس الكفار من أصحاب القبور بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده إلا قول إبراهيم لأبيه لأستغفرن لك وما أملك لك من الله من شيء ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير waxaan ku dhex jirnay fi suurati almumtaxina markii aan ka soo hadalnay tawalliga gaalada oo laga wada weli dhigto allah subxaanahu wa tacaala inuu naga reebay iyo cidda ka weli dhigataa oo maxabbo iyo jacayl iyo wax lamida ula timaado diinkoodana ku raacdo damiga iyo ceebta ay leedahay ayuu rabbi subxaanahu wa tacaala mathal iyo tusaale uu nooga dhigayaa nebiyullaahi ibraahim iyo qoomkiisii mu'miniinta ahaayee isaga raacay ku dayda ayaana la leeyahay kagana dayda sida ay gaalada iyo kufaarta u necbaayeen oo ay uga bari noqon jireen amiladaas tusaalahaasaan arkaynaa qad kaanat lakum uswatun xasana qad kaanat waxaa ahaatay lakum idinka mu'miniinta ah ee muslimiinta ah waxaa idiin ahaatay uswatun dayasho oo xasanatun wanaagsan ayaa fii ibraahiima nebiyullaahi ibraahiim idinkugu sugnaatay iyo waladiina dadkii mu'miniintii macahu nebiyullaahi ibraahim la jirtay ayaa dayasho wanaagsan idinkugu sugnaatay weeyaan id waqti bay dayasho wanaagsan idinkugu sugan tahay qaaluu ay yidhaahdeen liqowmihim dadkoodii ay ku yidhaahdeen oo qoomkooda loo jeedo mushrikiintii wey innaa annagu bura'aa'u kuwa beri ah baan nahay minkum idinka mushrikiinta baan idinka berinahay diinkiinna iyo dariiqadiinna aad ka diin dhigateen baan beri ka nahay wa mimaa kiina beri baan ka nahay tacbuduuna aada caabudaysaan min duuni illaahi alla sokadii aada caabudaanoo aalihadiinnii iyo andaaddii iyo shurakadiinnii beri baan ka nahay bay yidhaahdeen wakhtigaas ay yidhaahdeen baa dayasho idinkugu sugan tahay kafarnaa weli hadalka nabiyullaahi ibraahim iyo mu'miniintii la jirtay baa wadato kafarnaa waan gaalownay bikum idinkaan idinku kufrinay oon idinku gaalownay waxaad wadataan iyo shirkigiinna baanu ku gaalownay wey wabadaa waxaa muuqday oo daahiray baynanaa annaga iyo wabaynakum wa baynakum idinka mushrikiinta ah dhexdeenna waxaa daahiray oo muuqday alcadaawatu cadaawanimo cadowtinimo iyo walbaqdaa'u isku caroonsho oo caro ahi oo abadan weligeed ah ayaa dhexdeenna ahaatay dhexdeenna daahirtay oo muuqatay weeyaan cadaawo oon iscadaawaysannood cadow noo tihiin caroonsho idinka aan idiin caroonno weligeen ayaa dhexdeenna ahaatay xataa tu'minuu inta aad ka rumaysaan mushrikiintiyey billaahi allah aad ka rumaysaan waxdahu keligii xaal uu yahay oo idnan cidna la wadaajinayn hadalkaas markii ay nebiyullaahi ibraahim iyo dadkii raacay ee mu'miniinta ay yidhaahdeen hadalkaas baa dayasho idinkugu sugan tahay إلا قول إبراهيم لأبيه لا أستغفرن لك أي لكم في إبراهيم أسوة حسنة نبي إبراهيم بعد يشونا سنة كوكوسو دانتاي إلا قول إبراهيم نبي إبراهيم هذا الكيسي مويه لأبيه أبيه أو كيري لا أستغفرن دنب داف بان كوي دين أو كوي ديني لك أذيك أبها يو الله بان دنب داف كوي ديني استغفار أيا رب كوي دين هذا الكاس نبي إبراهيم أو يري وأبيه كيري dayasho idin kugu ma sugna kaga dayanaysaan weeyaan laakiin intii ku horeysay baad kaga dayanaysaan wama amliku hanan maayo laka adiga aabahayo ku hanan maayo min allahi alla xaqiisa kaaga ma milkinayo min shay'in waxba kaaga ma milkin karo yaani cadaabkiisa ana ka difaaci karin waxaan ku tari kara lama arko illa istighfaarta inaan ku weydiiyo mooyee markaasay nabi ibraahim iyo dadkii la jiray مؤمنينتي waxay yiraahdeen arintoodaba ilaahay subhanahu wa ta'ala u tafwiidiyeen rabbana ya rabbana rabbigeeno tawakkalna waan tala saaranay alayka adigan ku tala saaranay rabbiyo wa ilayka adigan rabbiyo anabna usoo noqonay adaan ku soo laabanay wa ilayka adiga ayu ahaada rabbiyo almasiiru noqodkana marji'a iyo masiirka maalinka qiyaamaha adaa lagu soo laabanaya weeyo ربنا يا ربنا ربك نو لا تجعلنا هنغا ييرين فتنة فتنة هنغا دغين للذين كوي كفروا قالوا بي فتنة هنغا دغين يعني كو اي فتنيان الدين كساران عذابان إله هنغا دغين ويان واغفر لنا نوداف ذنوبتيني ربنا يا يا ربنا ربك نو ذنوبتينا نوداف محايل إنك أذيك ربيو أنت أذيك العزيز اللي أمركيس أو غالبي هاي باتا عزي شرف ودن إسكاله الحكيم الله حكمة باتهاي أو شيء والبابا مكانك أم مناسب كأه قرن يؤو دقا باتهاي لقد كان لكم لقد كان وي أهاتي لكم إذينك وحائدين أهاتي فيهم إبراهيم إيدتك مؤمنين تيراعي نبي إبراهيم إيدتك الراعي dhexdooda waxa idin kugu ahaaday idin kugu sugnaatay uswatun dayasho oo xasanatun wanaagsan inaad dayasho wanaagsan ku dayataan ayaa idin kugu sugnaatay way yee ugu sugan tahay laakiin liman kana yarju Allah wal yawm al akhir marka liman kanadan waxaan ka bedelanaynaa qad kana lakum taasa ka bedelan lakum taan ka bedelanaynaa wama shay yiraahdaan waa badalul ba'd min al kulli ay dhahaano markii dhamaantood la soo sheegay ba hadana qaar la sii sheegin dadko dhan uguma sugnee liman dad bay ugu sugan tahay dayasho wanaagsan kaana aha yarju allah allah kuwa ka baqa aha wal yawm al akhir maalinta qiyaamahana yaani maarta xisaabta ku darsado cadaabkeedii ka baqo sida darteed adduunka inta joogaan oo amal fasho ama liman dad bay ugu sugan tahay dayasho wanaagsan kaana ahaaday yarju allah الله هو الرجيه ثوابتي سئيه ما ارت خيراتكيس رجيني واليوم الاخر ما لنت قيامها اليوم الاخر اللي يرهدنا تذكر رجينا يا ثوابتي يا جنبي تذكاس اي ugu sugantahay dayasho wanaagsan wey waman yatawalla ahad ka jeesto oo dayashada wanaagsan nabi ibraahim tawxiidka looga daydo kufriga iyo ahalkiisa oo la naco looga daydaahi dadka ka jeesta fa inna allaha alle huwa isaga alghaniyu allihi deeqtoon ah oo khalqigiisa ka deeqtoonan u baahnay alxamiidu ay almahmuudu allah la amaano oo amaan iyo mahad oo dhan iska leh weeyaan allah subxaanahu wa tacaala marka aayadahan waa nabiyullaahi ibraahim iyo dadkii mu'miniinta ahaa ee isaga raacay موقفك أي كتاقنايين كفارتا إي مشركينتا موالات كودي إن أي كبر نقدين أو دين كودي أي كن عين أيو إلهي سبحانه وتعالى آياتها سنوغو شيء مركا أنك مؤمنين تإنا أنك قد ينه وآن مارت أنك أنا كفرق إي أهل كيسا آن دين كودي كجعلان وآن ولي كدقان ناصح آن كدقان ayaana la ka doonayaa weeyaan wuxuu akhrinayaa caasim kaligi ba uswatun hasana akhriyo oo hamsada uswa ku jirto isagaa godo laakiin quraada inteeda soo hartay iswa bay akhriyaan laqad kaanat laqad qad kaanat lakum iswatun xasanatun fii ibraahiima bay akhriyaan marka haddii al-uswatu aad tidhaahdo oo hamsada aad godo iyo haddii al-iswatu aad tidhaahdaba waa bimacna alqudwa baa loo jeedaa waa isku macno un weeyaan dayasho wanaagsan baa nebi ibraahim iyo dadkii raacay oo asxaabtiisii ahaa ayay idinkugu sugan tahay buu rabbi yidhi hadalkaa marka ay yidhaahdeeno innaa bura'aa'u minkum la yidhaahdo bura'aa'uda waa jamcu barii'in barii' ayaa bura'aa' lagu jamciyaa sida shariikin shurakaa loo yidhaahdo oo kale shariifin shurafaa kariimin kuramaa oo kale bay la mid tahay barii'in bura'aa'u baa la odhan wey marka beri baan idinka nahay yidhaahday idinka iyo waxaad caabudaysaan shirkigoodii bay ka beri noqdeen wey qad kaanat waxaa ahaatay lakum idinka waxaa idiin ahaatay mu'miniintii nabiyullaahi moxamed raacday muslimiinta baa loo jeedaa ilaa qiyaami saaca uswatun dayasho oo xasanatun wanaagsan baa idinka idiin sugnaatay fii ibraahiima nebi ibraahim dhexdiisa idinkugu sugan tahay waaladiina macahu dadkii raacay oo mu'miniinta ahaa ayayna dayasho dhexdooda idinkugu sugan tahay id waqti bay dayasho idinkugu sugan tahay qaaluu ay yidhaahdeen nebi ibraahiim iyo atbaacdiisii liqowmihim dadkoodii oo mushrikiinta ay ku yidhaahdeen innaa annagu bura'aa'u kuwa beri baanu nahay minkum idinkaan idinka beri nahay idinka ayaan beri idinka nahay wa mimaa tacbuduuna waxaad caabudaysaan min duuniillaahi alla sokadii waxa alla ka soo haro aad caabudaan oo asnaamtii iyo maaragtay shirk shurakadii ah ayaanu ka beri nahay marka ay yidhaahdeen baa dayasho idinkugu sugan tahay kafarnaa bikum waan idinku gaalownay idinkaanu idinku kufrinay yacni waxaa loo jeedaa dariiqadiinna iyo diinkiinnaanu ku gaalownay weeyaan wabadaa baynanaa dhexdeennana waxaa muuqday oo daahiray iyo wa baynakum idinka idinka iyo annaga dhexdayada wabadaa waxaa daahiray oo muuqday baynanaa annaga iyo wa baynakum idinka dhexdeenna labadeenna dhexdayada waxaa daahiroo muuqday alcadaawatu cadowtinimo waalbaqdaa'u isku caroonsho abadan weligeed ah weligeed mid jirayso wey xataa tu'minuu billaahi waxdahu inta aad kufriga ku sugan tihiin yacni maa dumtum fii xaalati alkufri waashirki gaalnimada iyo shirkiga intaa ku sugan tihiin cadaawadaas wayna dhex oolleysaa iyo isku caroonshahaasi wey xataa tu'minuu ilaa aad ka rumaysaan billaahi allah waxdahu keligii aad ka rumaysaan isagoo keligii aad rumaysaanoo waxna idnan la wadaajin marka haddii aad shirkiga ka tagtaan oo mu'miniin aad noqotaan cadaawadii iyo waxay isku bedelaysaa cadaawadii dhexdiina tiilay waxay isku bedelaysaa muwaalaad bay isku bedelaysaa dad walaalaho isxiriiriye baad noqonaysaa albaqdaa'uuna iyo caradiina waxay isku bedelaysaa maxaba bay isku bedelaysaa iyo jacayl maadaama ay muslimiin noqdeen xaalkii marka xaalkaygu marka unbuu isbedeli karaa weeyaan ilaa qawla ibraahiim istifnahan waa iska mutasil weeye macnaheedu waxa weeye uswa idinkugu sugan nebi ibraahim iyo dadkii raacay uswa xasana idinkugu sugan ilaa qawla ibraahiima yacni ilaa fi istikfaari ibraahiima liabiihi mooye nebi ibraahim aabbihii dembi dhaafka uu u weydiiyey taa dayasho idinkuguma sugno mufasiriintu marka waxay leeyihiin yacni ilaa qawla ibraahiima liabiihi la astakfiranna laka marka la leeyahay dadka muslimiinta qaar ka mid ahaa saxaabadii qaar ka mid ah ayaa markay yani nebi ibraahim oo aabbihii istikfaar u weydiinaayo sa astakfiru laka rabbii inahu kaana bi xafiya aayaadka uu yidhi inuu istikfaar u weydiiyey wacdi ou qaaday iyo ballantaas ayay ayaguna waxay yidhaahdeen maadaama nebi ibraahim aabbihii mushrik ou ahaa oo diinkii iyo tawxiidka uu ka diiday markuu ka tegaye buu yidhi sa astakfiru laka rabbii markuu ka hijroonayay ayuu yidhi ilaahay baan dembidhaaf ku weydiin marka saxaabadii qaar ka mida baa waxay yidhaahdeen annagana nebi ibraahiimaan ku dayanaynaa aabbayaasheenii dhinto shirkiga ku dhintay baan dembidhaaf u weydiinaynaa saasay yidhahdeen marka taa ma jirta baa layidhi qof shirki ku dhintay istikfaar looma weydiiyo mar hadduu shirki ku dhintay waa mushrik weeye dembidhaaf loo waraysan maayo amaa tii nebi ibraahim allah wuu ka jawaaba fii suurati tawba fii suurati tawba baan kusoo marnay rabbi subxaanah wa tacaala oo ka hadlayo ma kaana lilnabiyi waaladiina aamanuu an yastakfiruu lilmushrikiina walow kaanuu ulii qurba min bacdi ma tabayana lahum annahum asxaabu ljaxiim waxaa la yidhi nebi ilaahay iyo dadkii asaga raacaya mu'miniinta ahaa suuragal uma aha inay dembi dhaaf u weydiiyaan allah dad mushrikiinoo shirki ku dhintay walow kaanuu ulii qurba qaraababa ha noqdeen hadday doonaan goormo laakiin min bacdi maa tabayana lahum annahum asxaabu ljaxiim mar hadday u caddaatay inay shirki ku dhinteen qofka shirki ku dhintana waa min ahli naar uu ka mid yahay naarta ahalkeeda dadka ku waarayo ayuu ka mid yahay marba hadday shirki inay ku dhinteen u caddaatay istikfaar in loo weydiiyahay ma aha weya markaasuu rabbi ka jawaaboo yidhi aayadda ka dambayso wamaa kaana istikfaaru ibraahiima liabiihi ilaa can mawcidatin wacadaha iyaah falama tabayana lahu anahu caduwun lilah tabara'a minhu ina ibraahiima laawahun xaliim yacnii nebi ibraahiim dembidhaafka uu aabbihii u dembidhaaf weydiinayay waa ballan uu soo qaaday inta aanan laga reebin oysan u caddaanin aabbihii inuu shirki ku dhimanayo aysan u caddaanin laakiin markuu aabbihii inuu cadow ilaahay yahay oo ogaaday oo shirki iyo kufri oo ku dhintay waa ka beri noqday nebiyullahi ibraahim aabbihii waa ka beri noqday istikfaarteedii weeye marka qof shirki ku jiro istikfaar looma weydiinaayo nebi ibraahim inta kale kaga dayda laakiin kelimadan mushrikiin istikfaar loo weydiiyo ballanqaad uu qaaday bay ahayd markay u caddaatay aabbihii inuu kufri cadow ilaahay yaho kufri ku dhintana ku dhimanayo waa uu ka beri noqday weeyaan marka taa dayasho idinkuguma sugna ee wixii ka soo haro tawxiidka ah iyo kufri nacaybka ayay idinkugu sugan tahay wey ilaa qowla ibraahiima nebi ibraahim hadalkiisii liabiihi aabbihii oo ku yidhi la astakfiranna waan dembidhaaf weydiini oo dembidhaaf weydiini oo dembidhaaf weydiini laka adigaan dembidhaaf kuu weydiinaya aabbahayo allah baan ku waraysan wamaa amliku milkin maayo oo ma hananayo laka adiga min allaahi alla xaggiisa kaaga hanan maayo min shayin waxba kaaga hanan maayo wax aan rabbi agtiisa kaaga milkin karo lama arko cadaabkaas yani kaama difaaci karo ilaahay cadaabkiisa mar haddaa shirki ku dhimatay weeyaan walidaalika ayuu wuxuu leeyahay zamakhshari kitaabkiisa kashaafka markuu aayaddan ka hadlayo wuxuu leeyahay kaannahu qaala inuu yidhi bayba la mid tahay ana astakfiru laka aabbahayo dembidhaaf baan kuu weydiini wamaa fii taaqatii ila listikfaar awooddayduna wax kale maaha inaan istikfaar iyo dembidhaaf kuu weydiiya mooye maa amliku laka min allahi min shay daaqadayda intay tahay unbaan kuu weydiini taasna waa intuusan ogaanin inuu cadow ilaahay yahay weeyaan markaasay allah uu nooga warramay nabiyullaahi ibraahim iyo dadkii raacay sida ay ilaahay arrinkooda ay ugu bandhigteen umuurahoodoo dhan ayuu rabbi nooga warramay rabbanaa yaa rabbanaa rabbigeenow calayka adiga ayaan tawakalna ku tala saarannay attawakul in badana soo marnay waa tafwiidu alumuuri ila allahi caza wajal arrimahaada ood ilaahay u bandhigato ayaa la yidhaahdaa weeyaan adigaana ku tala saarannay maxaa yeele qofka rabbigiisa tala saartana ilaahay maaragtay waa kaafigiisao waa ku filan yahay weeyaan waman yatawakal cala allahi fahuwa xasbuh buu ilaahay leeyahay subxaana wa tacaala wailayka adiga ayaa rabbiyow anabna aanu kuu noqonnay aan kuu soo noqonnay adaanu kuu soo laabannay yacni alinaabatu waalrujuucu baa la yidhahdaa adaanu kuu soo laabannay weeyaan wailayka adiga ayuu ahaaday rabbiyow almasiiru noqodkana axadka loo soo laabanayo almarjicu waalmasiiru waalma'aabu adiga ayuu ahaaday adaa laguu soo noqon addoommadoo dhan aday kuu soo noqonayaan sidaa darteed yaad maalinta aakhara dadka qof walbaaba abaalkiisa siinaysaa iyo wuxuu mutaystay weeyaan rabbanaa yaa rabbanaa rabbigeennow laa tajcalnaa ha naga yeelin fitnatan fitna ha naga dhigin liladiina kafaruu kuwii gaalada ahaa fitna ha nooga dhigin macnaheeda marka laa tajcalnaa fitnatan liladiina kafaruu maxaa loo jeedaa macaani isku dhowdhow bay ku fasiraan cabdulaahi bni cabbaas mujaahid qataada macaani isku dhow bay ku fasiraan yacni laa tucadibna biaydiihim walaa bicadaabin min cindika wey ilaahayow gaalada fitnaha nooga dhiginoo intay naga adkaadaan ay diinkeenna naga fitneeyaan ilaahayow maaragtay arrintaas marna ha noo xukumin weeyaan gaal inuu naga adkaado oo markaa diinkeenna uu naga fitneeyo ilahayow maaragtay yacni ha nagu fitnaynin weeyaan amase cadaab adiga agtaadaa ha nagu fitnaynin oo markaa ay yidhaahdaan low kaana haaulaa'i calaa xaqin maa asaabahum haada markii cadaab uu nagu dhaco ay markaa gaaladii farxaan oo shamaato ay muujiyaan oo yidhaahdaan hadday kuwani mu'miniinta xaq ku sugnaan lahaayeen waxaan asiibay ma asiibeenoo kuma dhaceen ay markaa yidhaahdaan marka rabbiyow ha naga dhigin fitnata liladiina kafaruu kuwa gaalada kuway fitneeyaan oo ay cadaabaan lianna alfitna macaanideedu waxaa ka mida bimacna alcadaabu baa la yidhahdaa cadaabka laftiisa fitnadii ka mida kuwa ay cadaabaan oo dullaystaan oo ka adkaadaan ha naga dhigin wakfir lanaa rabbiyow noo dhaaf dunuubteenna rabbana yaa rabbana rabbigeennu innaka adiga allahayow anta adigu alcasiizu allihii amarkiisa ou qaalib yahay baa tahay oo cize iyo qalaboo dhanba iska leh alxakiimu xikmo lahoo yacni fii aqwaalika wa afcaalika wa sharcika wa qadarik intaba rabbiyow xikmaad ku leedahay adiga xakiim ah weeyaan laqad kaana waxaa ahaaday oo idiin sugnaaday lakum idinka fiihim nebi ibraahiim iyo dadkii raacay oo mu'miniinta ahaa uswatun dayasho oo xasanatun wanaagsan ayaa idinkugu sugnaatay liman dad bay ugu sugan tahay kaana ahaaday yarju llaha alla kuwa rajeeyo walyowma alaakhira maalinta aakhirana rajeeyo marka alrajaa labada macnoba waa lagu fasiraa in loo jeedo rajaadan in la yidhaahdo waa bimacna alkhawf cabsi lagu fasiro ama bimacna tamac in lagu fasiro iyo doonisiyo tawaabta raja aad ka qabta labadaba waa la yidhaahda liman dad bay dayasho wanaagsan ugu sugan tahay kaana ahaaday yarju llaha kuwa alla rajeeyo thawaabtiisa iyo maaragtay makfiradiisa rajeeyo walyowma alaakhira maalinta aakhira thawaabteedana rajaynayo tamac ka qabo wey ama liman dad bay ugu sugan tahay kaana ahaaday yarju llaha ay yakhaafu llaha alla kuwa ka baqa ahaaday walyowma alaakhira maalinka dambe oo yowma alaakhira la yidhaahdana kuwa ka baqa ahaaday waman yatawalla qofka jeesto oo yacni muxuu ka jeesanayaa amarka ilaahay subxaanahu wa tacaala ka jeesto oo ahaa gaalada inaanan awliye laga dhiganin inaanan gaal weli laga dhiganin oo maxabbo iyo jacayl iyo diinkiisana aan lagu jeclaanin qofka arrinkaa ka jeesto amarka ilaahay diido fa ina allaha alleh huwa isaga alghaniyu allaha deeqtoon ah cabdullaahi bnu cabbaas oo kale alghaniyu markuu fasirayo wuxuu leeyahy alghaniyu alladii qad kamula fii hinaah waa allaha deeqtinimadiisa kaamilka ku noqday oo khalqigiisa marna aanan u baahnayn weeyaan alxamiidu ay almaxmuudu allihii la ammaano weeyaan oo owliyadiisu ay ammaanaan weeyaan maxmuud wey alla la ammaano fii jamiici afcaalihi wa aqwaalihi wax alla wuxuu rabbi sameeyo ayaa rabbi lagu ammaanaa weeyaan walidaalika ilaahay khalqigiisa waa ka deeqtoon yahay waana alla ammaanoo dhan iska leh fii suurati ibraahiim aan ku soo marnay وقال موسى إن تكفروا أنتم ومن في الأرض جميعا فإن الله لغني حميد الله سبحانه وتعالى أرنيه إلهي خلقه سينو كدقتوه هذي كل قد قالوا بان وما باهنا إلهي عبادته ذويا عسى الله أن يجعل بينكم وبين الذين عاديتم منه مودة الله قدير والله غفور رحيم عسى الله الله وحو حقيقك ياهي أن يجعل إنو يالو بينكم إذنك مؤمنين تأه iyo wa bayna aladiina gaaladii kuwii oo kufaarta ahaayo caadaytum aada collaytanteen cadowtinimada aydin dhex martay oo minhu mushrikiintii ka mid a inuu dhexdiinna yeelo mawaddatan kalgacalo iyo jacayl inuu dhexdiinna yeelo allah xaqiiqou ku yahay weeyaan wallaahu allah qadiirun allihii karo wey shay kasta kulligii allah waa allaha karo weeyaan awoodna u leh wallaahu alleh afuurun allihii dembidhaaf badan weeye raxiimu naxariisasho badan haddana weeyaan aayaddan ilaahay subxaana wa tacaala yacnii wuxuu noogu sheegayaa dadka mu'miniintaabaa loogu bishaaraynay mushrikiintaan maanta aada iscadaaweydsanaysaan oo cadowtinimada idinka dhaxayso waxaad dhici karta cadowtinimadaa inay baxdo oo mawaddo iyo kalgacalo ay dhexdiinna ay dhacdobaad dhici karto hadda seebay ku dhici waa la iscadaaweysta waa la dagaalamay labadii diin baa lagu kala tegey kuwaanna waa mushrikiin oo shirki bay ku jiraan kuwaan dadkan kalena waa dad mu'miniina waana dadkii ka bari noqda la yidhi seebay marka yacni ku dhacaysaa mawadada iyo kalgacaladu see ku dhacaysaa waxay ku dhacaysaa oo keliya inay ayagu soo islaamaan oo diinka ay soo galaan oo shirkiga ay ka haraan markay shirkiga ka soo haraanoo mu'miniin noqdaan walaalkaa weeye waa isjeclaanaysaan weeyaan marka waa hadalka nabiyullaahi ibraahim oo allah nooga xikaayoodoo yidhi wabadaa baynana wa baynakum alcadaawatu walbaqdaau abada xataa tu'minuu billahi waxdahu ilaa ilaahay aad ka rumaysaan hadday ilaahay rumeeyaan waa mu'miniin wey walidaalika aayaddan wacdigaas ay sheegtay oo ballanqaadka ilaahay uu sheegay wuu xasilo wuu dhacay fatxi maka markii nabiyullaahi maxamed oo maka furtay sanadkii sideedaad intii islaamtay quraysh odayaasheedii intii joogtay waa soo wada islaameen islaamkoodana waa wanaagsanaaday dadka ay isleen jireen oo cadaawada ka dhaxaysana walaalay noqdeen marka casaada waxaa la yidhaahdaa markay allah xaggiisa ay ka timaado ficilkaasi casa min allahi waajibaa la yidhahdaa waa shay waajiba wey marka casa allaahu allah wuxuu xaqiiqo ku yahay oo dhab ah wey an yajcala inuu yeelo baynakum idinka iyo wa bayna aladiina caadaytum kuwii mushrikiintii aad collaytanteen dhexdiinna inuu yeelo mawaddatan kalgacalo inuu yeelo iyo jacayl ou dhexdiinna yeelo allah subxaanau wa tacaala arrinta xaqiiquu ku yahay weeyaan waa inay ayagu soo islaamaan oo shirkigii ka haraan markaana ay muslimiinta isjeclaadaan weeyaan wallaahu alleh qadiirun allihii kara weeye oo allah wuxuu yani awood u leeyahay wuxuu awood u leeyahay laba shay oo kala tagsan inuu isku keeno kufrigii inuu kufriga inta ka soo saaro kaafiriinta inta kufriga ka soo saaro inuu muminiin ka dhigo ilaahay awood buu u leeyahay weeyaan wallaahu alleh hafuurun allihii dembi dhaaf badan weeye oo dadka kufaarta hadday kufrigooda ka soo noqdaan waa u dhaafaa ilaahay subxaana wa tacaala raxiimun haddana raxiimun haddana waa alla naxariis badan oo addoommada inuu towbada ka aqbalo hadday rabbi u soo noqdaan alla u naxariis badan weeyaan لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقصدوا إليهم إن الله يحب المقصدين آيادان إيا آيادا كدن بيسو وحانا لكغا ورمي قالدا أنا لو كلا قيبينيا قالدا أنا وحو وناغا إيسان دحمري كريم oo ihsaan iyo birri iyo wax lamida oo san naga dhaxaynin iyo kuwa ixsaan iyo biri iyo cadli ou naga dhaxeeyo labadaasana loo kala saari allah wuxuu leeyahay laa yanhaakum allahu allah idinka reebi maayo can aladiina kufaartii kuwii gaalada ahaa kuwaasoo lam yuqaatiluukum idinka aan idinla diririn fi diini diinkiina aanan idinkula dagaalamin walam yukhrijuukum aanan idinsoo saarin min diyaarikum guryihiinna aanan idinka soo saarin allah idinka reebi maayo an tabaruuhum inaad u baarinimo samaysaan ilaahay idinkama reebaayo ixsaan iyo wanaag inaad u samaysaan rabbi idinka reebi maayo wa tuqsituu wa an tuqsituu inaad cadaalad fashaan wa tuqsituu aad cadaalad samaysaan ilayhim ayaga aad u cadaalad samaysaanna rabbi subxaanau wa tacaala idinka reebi maayo waa lidiin ogol yahay weeyaan ina allaha alleh yuxibu wuxuu jecel yahay almuqsidiina kuwa cadaalada sameeyo oo cadliga ku dhaqmaahi ku sifooba cadaalada kuwaasuu rabbi subxaana wa tacaala jecel yahay weya inamaa yanhaakum allahu allah wuxuu idinka reebi uun can aladiina kuwii qaataluukum idinla dagaalamay fi diini diinkiina idinkula dagaalamay maxaa muminiin u noqoteen idinkula diriray maxaad diin u leedihiin idinkula dagaalamay wa akhrajuukum idinsoo saaray min diyaarikum guryihiinnana idinka soo saaray dulmi idinkaga soo saaray maxaa muminiin u noqoteen diyaartiinna idinkaga soo saaray wadaaharuu isku kaalmeeyey calaa ikhraajikum soo saaristiinna idinka laydinsoo saaro bilaadiinni laydinka saarana isku kaalmaystay kuwaas ayuu rabbi idinka reebayaa an tawallowhum inaad ka weli dhigataan inaad jeclaataan inaad ixsaan u samaysaan yacni allah iyo biri aad u samaysaan ayuu kuwaas idinka reebayaa weya waman yatawallahum qofka ka weli dhigto kufaarta iyo mushrikiinta noocay doonaan ha noqdaane fa ulaa'ika kuwaas hum ayaga addaalimuuna kuwa daalimiinta ahoo yacni maaragtay dulmiga sameeyey ictidaaga sameeyey waa kuwaasi weeyaan labada aayadood marka allah aayadda hore wuxuu uga warramay yacni dadku mar hadday kufaarta muslimiinta ay cahdi leeyihiin ballan ay leeyihiin hudna ay u dhaxayso wax maaragtay dagaalna aysan diintooda kula dagaalamaynin oo diinkaada oo kuu badbaadinayo guryahaadii iyo maaragtay dhulkaagina dulmi aanan kaaga soo saaraynin oo wax dhiba xaggiisa uusan kaa soo gaaraynin axadkaasoo kale gaalba ha ahaadee inaa axsaan u samayn karto wanaag inaad u samayn karto ee ma ahan gaalow gaal ma tahay iska dil macnaheedu ma aha waa gaal hal iska dilo keliya ma aha kan aanan ixsaankuna dhex maraynin oo aanan weliga ka dhiganaynin waa midka diinkaada kugula diriro diinkaada kugula dagaalamayo tawxiidkaada kugula dirirayo guryahaada dulmi kaaga soo saarayo cadaawad dad kale kula dagaalamayo oo adiga diinkaada kugula dirirayana ugu kaalmeeyo dhibka adiga lagu gaarsiinaya ugu kaalmeeyo kaasoo kale wax wanaagaho idin dhex mari karaaye ma ay jiraan lanna waxa weye waa gaal xarbiya dagaal baana idinka dhexeeya wey walidaalika imaamu axmed fii musnadihi wuxuu ku warinaya imaamu albukhaarina fii saxiixi uu ku warinaya xadiida asma binta abi bakrin radia allahu canha asma binta abi bakr hooyadeed waxay ahayd haween mushrikad bay ahayd mushrikad bay ahayd madiinay ugu timid waxay leedahay asmaa qadimat ummii wahiya mushrika fii cahdi qurayshin id caahaduu markay quraysh ballanka yahuudnada nebi moxamed ay kula jireen wakhtigii sulxulxudaybiya ayaa oo mushrikiinta muslimiinta ay isdhex mari jireen ayaa hooyaday ii timid iyadoo wax doonayso markaasay markay hooyo ii timid ayna hooyana mushrika tahay asmaa durbadiiba waxba ma aynan samaynin waxay tihi faataytu nabiya sal allahu alayh ali wasalam nabigaan u tegey faqultu waxaan idhi yaa rasuul allah ina ummii qadimat raagiba afa asiluha hooyaday waa taqaanaa waa mushrikad wey ayadoo wax doonabay ii timid ma xidhiiriyaayo waalidnimo ma ku xidhiiriyaa iyadoo mushrikad ah nabigu wuxuu yidhi nacam silii ummaki hooyadaa xidhiiri buu yidhi hooyadaa xidhiiri buu nabigu ku yidhi calayhi salaatu wasalaam yacni dhib uma aysan geysanin hooyadeed mana dhibaynin diinka kulama diririn waalid weeye waa inay xidhiirisaa marka sidaasoo kale haddii qofka yacni dowladda muslimka ah dadka muslimiinta ay gaalo cahdi iyo ballan la leeyihiin ballankooda inay ilaaliyaan baa la rabaa wanaagna inay kula dhaqmaan baa la rabaa weya keliya dadka ay la dagaalamayaan waa kuwa xarbiyiinta ah kuwa xarbiyiinta ah weya waxay la dagaalamayaan laa yanhaakum allahu allah idinka reebi maayo oo yacni idinka mancin maayo can aladiina kuwii gaaladii lam yuqaatiluukum aan idinla diririn fi diini diinka aan idinkula dagaalamin maxaa u rumaysay ilaahay kugulama diririn diinkaadu kuu badbaadinaya walam yukhrijuukum aan idin soo saarin min diyaarikum guryihiinina aan idinka soo saarin an tabaruuhum min an tabaruuhum inaad u baarinimo samaysaanoo wanaag iyo ixsaan u samaysaanoo xidhiirisaan ilahay idinka reebi maayo wa tuqsituu inaad cadaalad samaysaan ilayhim ayaga inaad cadaalad u samaysaanna rabbi idinka reebi maayo lanna cadliga mar kastaba waa shay matluub oo la doonayo sida imaamu muslim iyo nasaa-i ay warinayn xadiida cabdulahi bni camr bni caas wuxuu maaragtay rasuulku leeyahay calayhi salaatu wasalaam almuqsituuna cinda allahi yowma alqiyaama calaa manaabira min nuurin cala yamiini alcarshi aladiina yacdiluuna fii xukmihim wa ahaaliihim wamaa wulluu nebigu wuxuu yidhi calayhi salaatu wasalaam dadka cadliga sameeyo cadaalada ku dadaalo oo ku sifooba alla agtiisa maalinta qiyaamaha manaabir nuura oo ilaahay carshiga allah midigtiisa ah ayuu rabbi mimbaradaasoo saaraa ayay ku sugan yihiin kuwaas waa kuwe waa kuwa xukumkooda markay xukumayaan cadliga ka sameeyo ahalkooda cadaaladda u sameeyo cid alla cidday madax u noqdaanna cadliga u sameeyo waa kuwaasi weeyaan marka wa tuqsituu ilayhim inaad cadli u samaysaan cadaalad aad u samaysaan yani laydinka reebi maayo markaad tidhaahdid yani min aqsadabaa laga keena aqsada markaad tidhaahdo dhowr jeerna waan soo marnay yani maaragtay aqsadtu ila arajuli hebel baan u cadaalad sameeye baad dhihi weeyaan idaa caamaltahu bilcadli markaa cadaalad kula dhaqanto laakiin ficilka markaad ulaati ka keento min qasata la yidhaahdo waa bimacnaa jaara wey ficilku markuu saddex xaraf yahay waa jaara way waa dulmi buu sameeya la yidhahda aqsada markaad tiraa afar xaraf uu yahayna waa cadligaa loo jeedaa weeyaan ina allaha alla yuxibu wuxuu jecel yahay almuqsidiina kuwa cadaalada sameeyo ku sifoobo ayuu rabbi jecel yahay inamaa yanhaakum allahu alla wuxuu idinka reebi un wey yani inamaada waa adaatu xasri waxaa laidinka reebaya oo keliya can aladiina kuwii qaataluukum idinla dagaalamay fi diini diinka idinkula diriro maxaa ilaahay u rumaysay maxaa muwaxid u tahay maxaa yani rasuulka u rumaysay qofka kugula dagaalamay warajuukum idin soo saaro min diyaarikum guryihiinana idinka soo saaro ulmi idinkaga soo saaro wadaaharuu isku kaalmeeye calaa ihraajikum soo saaristiinana iskugu kaalmaystay oo cid kale u kaalmaystay inay idinla diriraan oo laydinka saaro sidaa iskugu kaalmeeyey allah kuwaas buu idinka reebi an tawallawhum min an tawallawhum inaad weli ka dhigataan ayuu rabbi subxaanau wa tacaala idinka reebaya wy ood jeclaataan oo diinkooda ku raacdaan waman yatawallahum qofka ka wali dhigto oo idinka idinka mida wey mu'miniinta idinka mida oo gaalka diintiisa ku raaco oo diinkiisa ku jeclaado fa ulaa'ika kuwaas hum ayaga adhaalimuun kuwa dhaalimiinta ah waa ayaga oo alkaamiluuna fi dhulmi waa ayaga weeyaan dhulmiga kuwa kaamilka ku ah wey maxaa yeelay waxay weli ka dhigteen qof ay xaq tahay in la cadaawaysto oo cadow ilaahay iyo rasuulkiisii ah ayuu weli ka dhigtay sidaa darteed daalim buu noqonayaa wey marka waxay la mid noqonay markaad diinkiisa ku jeclaato waxa weeye aayadda fi suurati almaa'ida aan ku soo marno oo kale ayay la mid noqonaysaa yaa ayuha aladiina aamanuu laa tattakhiduu alyahuuda waalnasaara awliya'a bacduhum awliyaa'u bacdin waman yatawallahum minkum fainahu minhum ina allaha laa yahdi alqowma aldaalimiin aayaddaasoo kale bay la mid noqoni weyaan yaa ayuha aladiina aamanuu mu'miniintii allah iyo rasuulkiisa rumeeyo idaa jaa'akum hadday idin yimaadaan almu'minaatu haweenkii mu'minaadka ahaa ee alle iyo rasuulkiisa rumeeyey ay idin yimaadaan muhaajiraatin ayagoo ah kuwa soo hijrooday oo beledulkufri ka soo hijrooday beledul islaamna u soo hijrooday hadday madiine idinkugu yimaadaan famtaxinuuhunna haweenkaas imtixaana imtixaan ka qaada allaahu allah allah baa aclamu ogaansho badan biiimaanihinna iimaankooda rabbibaa ogaansho badan oo yaqaano maxaa yeele isagaa yaclamu sira wa akfa qalbiga waxa ku jira isagaa garanaya wey fain calimtumuuhunna haweenkaas haddii aad ogaataanay idiin daahirto mu'minaatin kuwa mu'minaadoo allah iyo rasuulkiisa rumaysan inay yihiin hadday idiin daahirto ood ogaataan falaa tarjicuuhunna ila lkufaari gaaladii ha u celina gaaladii ha u celinina weeyaan gaaladii ka yimaadeen dib yaan loogu celinin waa mu'minaad wey sababtu waxa weeye laa hunna xillun lahum walahum yaxilluuna lahun laa hunna haweenkii ma aha xillun kuwa xalaal ah lahum kufaartii ay aswaajta u ahaayeenee qabay nimankii qabay ee mushrikiinta ahaa xalaal uma aha mar hadday soo islaamaan walaa hum mana aynan ahaanin mushrikiintii ragga ahaaye aswaajta ahaayeen haweenkaa qabay yaxilluuna kuwa xalaashado lahunna haweenkaa kuwa xalaashada ma aysan ahanin xalaal uma aha leanna ayaguna waa mushrikiin gabadhaana muslimad bay noqotay marka nikaax ma dhex mari kara weeye wa aatuuhum siiya kuwa mushrikiintaahoo haweenkan ay ka soo tageen oo shirkigooda ku haray ka soo hijroodeen maa anfaquu wixii ay bixiyeen xoolihii sadaaqii iyo meherkii ay ku bixiyeen haweenkan siiya idinka muslimiinta ah walaa junaaxa calaykum walaa junaaxa dembi calaykum dushiinna ma ahaanin an tankixuuhunna haweenkaas inaad guursataan ood nikaaxsataan haweenkaa gaalada ka yimid oo idinka idiin yimid soo hijrooday inaad guursataan oo muslimaadka ahi wax dembiya idinka saarana ma jiro goormaa guursanaysaan aysan dembi ahayn idaa aataytumuuhunna haweenkaas haddii aad siisaan ujuurahunna ay muhuurahunna maharyaalkoodii haddii aad siisaan meherkoodii ay lahaayeen markaad siisaan waad guursan kartaan weeyaan walaa tumsikuu ha haysanina oo ha ceshanina bicisami alkawaafiri haweenka kaafiraadka ah nikaaxoodii ha haysanina wey yacni cismati nikaax ha haysanine sii daaya waa idinka fasakhanta mar hadday mushrika tahay weeyaan was'aluu weydiiya kuwa ayaga haweenkaas kaafiraadka ah guursan doono maa anfaqtum wixii aad haweenkan ku bixiseen oo nafaqadii aad dhiibteen iyo maaragtay meherkiinnii nimanka guursan doonaa weydiista idinka muslimiinta ah walyas'aluu ayagana mushrikiintii ha su'aasheen maa anfaquu raggii mushrikiinta ahaa ha idin weydiisteen idinka maa anfaquu waxa ay bixiyeen oo ayaguna yani maaragtay meherkii iyo wixii ay ku bixiyeen xoolo ah ha idin weydiistaan saa idinkan u weydiisanaysaan dalikum kiina xukmullaahi alla xukunkiisii wey allah xukumay arrintaas yaxkumu wuu xukumaya allah baynakum dhexdiinnabuu xukumaa xukumkiisa cadliga ah ayuuna ku xukumaa weeyaan wallaahu allah caliimun allihii og wey oo cilmigiisu kaiirulcilmi ah aad u cilmi badan wey xakiimun xikmo lahoo xikmadiisu ay xeel dheer tahay weeyaan wain faatakum hadduu tago shay-un qayb ama qof oo min aswaajikum haweentii haweenkiinni ka mid ah xaasaskii aad qabteen mid ka midii hadday idinka ridowdo oo ay laabato ilalkufaari gaaladiina ay aaddo oo mushrikiintii ay u laabato oo markaas idinka intaad gaalo la dirirtaan fa caaqabtum gaaladii aada ciqaabtaan ood markaa haniimo ka soo heshaan mushrikiin baad la dirirteen jihaad baad gasheen waad ka adkaateen markaasaad haniimo ka soo hesheen fa aatuu siiya aladiina raggii dahabad ay tagtay aswaajuhum xaasaskoodii ay tageenoo ka ridoobeen ay dhalka mushrikiinta ay aadeen waxaad siisaan waa raggii mu'miniinta ahaa wey mila maa anfaquu wixi ay bixiyaan oo kala bixi wixi ay ku bixiyeen haweenkaas oo meher iyo wax lamiday siiya baa la leeyahy wattaquu llaha ilaahayna uga baqa allah ka cabsada alladii allihii antum idinkuba mu'minuuna kuwa rumaysan aad ahaydeen bihi asagaba allihii aad rumaysnaydeen allah ka baqa awaamirtiisa inaad qaadataan wuxuu idinka reebana aad ka hartaan allahaas uga cabsada weeyaan labadan aayadood marka aayadda hore mu'miniinta lala hadlaya caamatan waxa weeye muslimiinta waxaad ogtihiin sulxulxudaybiya heshiiskii suuratulfatxi waataan ku soo marnay nebiyullaahi moxamed iyo mushrikiinta dhex maray bunuuddii sulxigu uu ka koobnaa iyo maaragtay qodobadii uu ka koobnaa waxaa ka mid ahaa oo nebiguna ou aqbalay haddii dadka mushrikiinta ah ay dad ka soo islaamaan quraysh baa dad ka soo islaamay oo nebi moxamed ay soo aadaan wixii heshiiskan ka dambeeyo waa inuu nebiga soo celiyo oo lagu celiyaa gaaladii loo celshaa haddiise muslimiinta ay dad ka soo laabtaan oo ka ridoobaan oo ay quraysh u tagaan mushrikiintii ay aadaan inaynan soo celinin oo ayagu kufrigoodaas ay ku joogaan muslimiintu aysan dhihin hana loo soo celiyo heshiiskaas buu nebiyulaahi moxamed aqbalay waatan saxaabaduna aada uga xumaadeen waad ogtihiin markii heshiiska la saxiixay abujandal oo socdo waa kii yimid markuu yimidna nabiga calayhi salaatu wasalaam uu dib u celiyey oo maaragtay gadaal loo celiyo quraysh lagu celshay weeyaan oo nebiguna cahdiga waa saxiixna kamana laabanayno ballan baangalna ka noqon mayno saxaabaduna aad ay uga xumaadeen waan soo marnay weeyaan marka xukunkaas bandigaas isaga ah heshiiskaas yacni qodobkaa ka tirsan ayaa yacni oo sunnadii nebiga ku dureersaday bay aayaddan takhsiisinaysaa aayaddaana khasisayso waxaa la leeyahay xukunka noocaasihi dumarku kuma jiraan waa ragga oo keliya ragga keliyau qabanaya haween hadday soo islaamto oo mushrikiinta ay ka soo tagto hana loo soo celiya hadday yidhahdaan lagama yeelayo marka waa midda ilaahay uu leeyahay yacni maaragtay hadday yimaadaan imtixaan ka qaada markaad ogaataan inay mu'minaad yihiin idiin soo baxdo yacni falaa tarjicuuhunna ila alkufaari gaaladayaa loo celiyo xataa nimankii qabay ayaga gabadhu hadday islaamto islaamnimadii islaamnimadaas baa waxay goynaysaaba nikaaxii bayba goynaysaa nimankoodii niman uma aha markay islaamto waa kala tageen weeyaan aayadda horta takhsiiskaas ayay ay leedahay oo waxay khasisaysaa sunnadii nebiga calayhi salaatu wasalaam ayay khasisaysaa oo yacni gooni yeelaysaa ragga keliyaha loo jeedaaye dumarku kuma jiraan weeyaan haween hadday marka timaaddo waxay u timid lama yaqaano way timid muslimiintay u timid maxay u timid ma islaam diin doon may u timid ma xoolo doon bay u timid ma nin doon bay u timid rag bay raadsanaysay wamaa ilaa daalika waxa weeye marka hore waa in la imtixaano nabiga calayhi salaatu wasalaam imtixaankaas wuxuu u dhiibay cumar ibnu khataab baa nabiga u imtixaani jiray oo u wakiisho ii imtixaan u dhihi jiray cabdullaahi ibnu cabbaas oo kale marka uu ka hadlayo imtixaanka qaabka uu dhici jiray wuxuu dhihi jiray kaana yamtaxinuhunna an yashhadna an laa ilaaha ila allah wa ana muxamadan cabduhu warasuuluh wuxuu ku imtixaani jiray lagu imtixaani jiray imtixaankooda wuxuu ahaa inay qiraan laa ilaaha ila allah iyo muxamadun rasuulullahi inay qiraan shahaadateynki inay qiraan aar kaleo waxaa jira cabdullahi ibni cabaas ibni jariir tabari uu ka warinaayo laakiin sanadkiisu uu daciif yahay ayay maaragtay sheegaan kayfiyat limtixaanka habkii loo imtixaani jiray ayuu maaragtay ibnu jariir itabari uu warinayaa weya wuxuu leeyahy cabdullaahi ibni cabbaas nabiga calayhi salaatu wasalaam imtixaanka la imtixaani dumarka la imtixaani jiray markay maka ka yimaadaan oo soo islaamaan wuxuu la oran jiray billaahi maa kharajti bukda zawjin ilaahay baan kugu dhaariye nin aad nacday dartii ugama aadan soo tegin oo waddankaada ugama aadan soo bixin miya billaahi maa kharajti rakbatan can ardin ilaa ardin ilaahay baan kugu dhaariye dhul aad nacday iyo dhul kaloo aad jeceshahay darteed uma aadan soo bixin miya baa la weydiin wabillaahi maa kharajti iltimaasa dunya ilaahay baan kugu dhaariye uma aadan soo bixin adduunye doon adigoo ah wax kale uma aadan soo bixin adoo adduunye doona ma aadan soo bixin miya wabillaahi maa kharajta ilaa xubban lilaahi warasuulihi ilaahay iyo rasuulkiisa jacaylkiisa mooye wax kale inaadan u soo bixin miyaa kuma wallaahi wey saasoo kalea lagu dhaarin jiray haddii ay marka dhaartaan waa la aqbali jiray marka imtixaankaas ayaa aayadda qaybteeda hore looga warramay yaa ayuha aladiina aamanuu mu'miniintii allah iyo rasuulkiisa rumeeyo idaa jaa'akum hadday idiin yimaadaan almu'minaatu haweenkii mu'minaat ka ahaa muhaajiraatin ayagoo ah kuwa soo hijrooday oo beledkoodii ka soo tegey ay dalkiinni idinkugu yimaadaan iyo diyaartiinnii famtaxinuuhunna haweenkaas imtixaana imtixaankana qaabka looga qaadayo waa soo aragnay idinka daahirka unbaad ogtihiin hadday been afka idinkaga sheegaan oo alla idinkugu dhaartaan waad ka rumaysanaysaan waa inaad ka aqbashaan leanna adig qalbiga shaqo kuma lihid wey allaahu allah baa aclamu ogaansho badan biiimaanihinna iimaankooda allah baa garani maxaa yeelay liannahu mutawallin bisaraa'ir sirta asagaa garanay idinka imtixaankaas unbaad leedihiin oo daahirka ah ayaad leedihiin weyaan fain calimtumuuhunna haddii aad ogaataan mu'minaatin inay yihiin ayagoo ah kuwa mu'minaat ah haddii aad ogaataan cilmiga markaan waxaa loo jeedaa ay fain dahara lakum amaaraatu liimaani hadday idiin muuqato iimaanka calaamadihiisa markaad bacda alimtixaan markaa imtixaantaan dabadeed inay mu'mino tahay ay idiin muuqato falaa tarjicuuhunna haweenkii ha celinina ilalkufaari gaaladii ha u celinina yaan loo celinin gaaladii wey waa gabar mu'minada nimankii ay ka soo tageenay qabeen ha loo celsho yaysan dhicin maarata taas weeyaan marka cilmiga halkan fain calimtumuuhunna waxaa la yidhaahdaa wa addannu alghaalibu bilxalifi dhaarta ay dhaarteen darteed ayaa danni haaliba loo maaragtay ad yani cilmiga loo jeedaa mala oo maaragtay haalibaho raajaxa yaa loo jeedaa wa ilaa cilmiga xaqiiqada ilaahay baa og waxa runta ah weeyaan marka gaaladii yaan loo celinin maxaa yeelay sababta aan loogu celinaynin allah wuxuu yidhi laa hunna xillun lahum walahum yaxilluuna lahun ila nimanaa qabay ka soo tageen laa hunna haweenkii ma aha mu'minaad ka ahaa xillun kuwa xalaala lahum mushrikiintii nimankii qabay oo mushrikiinta aha xalaal uma aha walaa hum mushrikiintii ragga ahaa ee dumarkaan qabayna ma aynan ahaanin yaxilluuna kuwa xalaashado lahunna haweenkii kuwa xalaashada ma aynan ahaanin haweenkii ayagana xalaal uma aha weeyaan marka aayaddani yacni laa hunna xillun lahum walaa hum yaxilluuna lahunna waxay xarimtay nikaaxba inuu dhex mari karo muslim iyo mushrik inuu dhex mari karo haweentu hadday islaamto markiiba nikaaxi waa fasakhmaya ninkuna uu kaafir yahay ninku hadduu islaamo haweentu ay shirkigii ku hartay kufrigiina waa arki doonaa walaa tumsikuu bicisami alkawaafiri baa la dhihi doonaa aayaddaa dambe arki doonaa marka nikaaxaas markiiba waa fasakhmaya mushrik ma qabi karo gabar muslimad ah wey qof mushri nin mushriga gabar muslimada marna xalaal uma aha soomaalideenna hadda waxaa weeye maadaama dadkii wada la hijrooday oo qax dadkii ku dhacay oo meel walba la tegey gabdhihii waxaa arkaysaa gaala isku guursatay ama caddaan ha noqdaan ama madow ha noqdaan gabdhihii in badanoo ka mid a gaaladaa guursatay markaasaa la leeyahay gabadhii hebla ahayd gaal baa qabaa la leeyahay xataa soomaalidii hore gaalaa qaba waa ka xishoon jirta soo maa gaalay u fuushaayay dhihi jireen soo maa waa qabaa lama dhihi jirin marka qabid ma dhex mari kari nikaax waa u fuushaada axsan ah macnahaasaa ron marka yacni waxa weeyaan nikaax marna guur ma dhex mari karo kaafir iyo maaragtay maxaa la yidhahda mushrik iyo mu'min ma dhex mari karo weeye gabadha muslimadda marna xalaal uma aha weeye midda kale allah wuxuu yidhi wa aatuuhum maa anfaquu marka wa aatuuhum maa anfaquuda waxaa loo jeedaa dadka mu'miniinta lala hadlaya waxaa la leeyahay maadaama gabadhan ay soo hijrootay oo ay muslimad noqotay ninkii qabay ee mushriga ahaana nikaaxoodii uu fasakhmay oo kala go'ay xoolana uu ku bixiyey waa cadligii islaamkay ka mid tahay ninkii rabo oo muslimiintani u soo hijrootay inuu guursado wuxuu guursanayaa bacda inqidaa'i ciddatiha markay horta ciddadeedu u dhammaato oo raximkeeda inuu beri yahay la ogaado oysan ilmo ku jirin ayuu guursanaya markuu guursadana waa inuu ninkii ay ka soo tagtay meherkeedii maadaama laga fasakhay fasakh uu dhacayo nikaax uusan jirin waa inuu meherkii u celiya oo siiya wuxuu ku baxshay haweentan ka soo hijrootay waa inuu siiyo weeyaan marka cadaaladda islaamka uu leeyahay ayayna ka mid tahay wey wa aatuuhum raggii mu'miniinta ahaayoo doonayey gabdhahan soo hijrooday inay guursadaan yaa lala hadlaya waxaa leeyahay siiya maa anfaquu raggii mushrikiinta waxay bixiyeen u celiya weeyaan ayadii marka markaad guursanayso waxa ninkii aa u celisay sadaaqeedii ma aha meherkeedii ma aha walaa junaaxa calaykum dembi korkiinna ma aha an tankixuuhunna inaad guursataan haweenkan soo hijrooday idaa aataytumuuhunna haddii aad siisaan ujuurahunna mahrigoodii meherkoodii aad siisaan marka ninkii waxay takliifadii ka gashay baad u celisay laakiin gabadhii meheray kugu leedahay meherkeedii magacaaw oo sii intuu doona ha noqdo ha u yaraada ha u bato wixii aad ku heshiisaa weeyaan marka marka la guursanayana waa markay ciddadeedu dhammaato weeyaan markaa kabacdi bay guursanayaan walaa tumsiku bicisami alkawaafiri yacni waxa weeye aayadda waxay ka hadlaysaa walaa tumsiku bicisami alkawaafirida mu'miniin rag ahoo waxaa jiro soo hijrooday maka ka soo hijrooday oo haween mushrikaad ah qabay intaana la xarimin laakiin ay maka u joogaan haweenay qabaan haweenkoodiibaa mushrikaad ah ilaa markaa ka hor lama xarimine markaasaa waxaa la leeyahay walaa tumsikuu ha haysanina oo ha ceshanina bicisami alkawaafiri haweenka gaalada ihi oo mushrikaadka ah nikaaxoodii ha haysanina wey yacni idinkan waa idinka fasakhmay wey raggiina gabadhii aad xagga uga soo tagatay adigana waa kaa fasakhan tahay nikaaxdii ma dhex mari karo wey marka walaa tumsikuu bicisami alkawaafir yacni qiraa'at ljumhuur tumsikuu bay akhriyeen waa takhfiifiyaan laakiin abu camar wuu tashdiidiyaayo walaa tumassikuu buu akhriyaa walaa tumassikuu oo min atamasuki laga keenay yacni ha ceshanina oo ha haysanina bicisami alkawaafir haddii walaa tumsikuu la yidhahdana min alimsaaki baa laga keenay oo qabsashadii ah weeyaan marka haweenkaas oo idinka aad qabteen ayagana markaa nikaaxooda haysanina waa mushrikade qof mushrik ah iyo qof muslima nikaax ma dhex mari karee faraha ka qaado oo sii daaye weeyaan marka yacni alcisam waxaa la yidhahdaa waa jamcu cismatin cismatin baa cisam lagu jamciya waxaana loo jeedaa maa yuctasamu bihi waxa lagu dhego oo la qabsada baa la yidhaahdaa la haysto oo hadda loo jeedo waa cismatu caqdi nikaaxi nikaaxa guridiisa guntintiisa haysashadeedii ha haysanina nikaaxoodii sii daayo wey faraha ka qaada haweenkaas waad kala tagteen weeyaan marka aayaddan markay walaa tumsikuu bicisami alkawaafiri soo degtay mufasiriintu waxay leeyihiin cumar ibnu khataab laba haweenoo mushrikaad ah ayuu uga soo tegay maka labadoodiiba markaa waa sii daayay farahu ka qaaday weeyaan horta runtii gabadha muslimadda sidaan ogtahay suuratulbaqara uga soo hadalnay arrintan aan uga soo hadalnay guurka ku saabsan yacni waxa weeye gabadha mar hadday muslimad tahay kaafirka ama mushrik ha noqdo ama kitaabi ha noqde marna xalaal uma aha marba hadday gabarta gabarh muslimada tahay ma dhe ma suuroobayso wey amaa ragga miya ragga kitaabiyaadka haweenka ah waa u bannaan yihiin laakiin haween mushrikada ragga uma bannaana shirkigii waa la kala yaqaan qofka kitaabiga alyahuud waalnasaara kutubay leeyihiin yacni wixii ka soo harar wataniyiinta ah mushrikba hadduu yahay uusan kitaab lahayn nikaax marna xataa ninka ragga ihi haween mushrikada inuu marna guursado looma ogolo wey looma ogolo wey maxaa yeelay nikaaxba inuu dhex maro mushrikad inuu dhex maro fii suurati albaqara kusoo marnay allah uu leeyahay walaa tankixu lmushrikaati xataa yu'minna wala amatun mu'minatun khayrun min mushrikatin walow acjabatkum walaa tunkixu lmushrikiina xataa yu'minuu ولعبد مؤمن خير من مشرك ولو أعجبكم أولئك يدعون إلى النار والله يدعو إلى الجنة والمغفرة بإذنه ويبين آياته للناس لعلهم يتذكرون marka marna nikaax ma dhex mari karo mushrikba hadduu yahay nikaax iyo muslim ma dhex mari karo walaa tumsikuu ha haysanina bicisami alkawaafiri haweenka kaafiraadka alkawaafir waa jamcu kaafiratin kaafiratin baa kawaafir lagu jamcinaya haweenka kaafiraadka nikaaxoodii iyo caqdigoodii ha haysanina wey was'aluu maa anfaqtum wixii aad bixiseen weydiista xoolihii idinka baxay weydiista baa laleeya idinkana ilaa muslimiintii dumar bay ka soo tageen nikaaxooda isagana waa fasakhmay waa kala haray waa mushrikad weeye ninkii gaalahoo raba gabadhii mushrikada ahaydee ninka muslimka yani ou furay kala tageen inuu guursado isagoo mushrik ah waxaa la rabaa inuu u soo celiyo qofkii muminka ahaa oo haweentan ay kala tageen sadaaqeeda iyo meherkeeda inuu usoo celiyo ayaa isna laga rabaa wey marka was'aluu weydiista idinka muminiinta ah maa anfaqtum wixii aad bixiseen gaalkii rabay gaashii adiga a ka soo tagtay kala tagteen inuu guursado rabo waxaasa ku bixiyo isii dheh walyas'aluu gaaladiina ha weydiisteen maa anfaquu waxay bixiyeen idinkana ha idin weydiisteen marka arintaas waxa wey waa xugum ilaahay xukumay saan arki doono muminiinta waa fuliyeen laakiin gaaladii amarka ilahay ma fulinayaan wey mushrikiintii ma fulinayaan hadday fulin waayaan maxaa la yeeli aayadda dambe uu rabbi kaga warramaya wey dalikum kiinaa lasoo sheegay xukmu ullaahi allah xukumkiisii weeye yaxkumu ilaahay wuu xukmiyaa baynakum dhexdiinna buu xukumaa oo idinku kala saaraa waa xukumkii ilaahay uu leeyahay oo cadliga ahaa oo aan jawr marna lahayn oo rabbi idinku kala saara weeyaan wallaahu alleh caliimun allihii cilmila wey oo cilmigiisu kaiirulcilmi ohoo cilmigiisu badan yahay xakiimun xikmo lahoo dulxikmati albaaliga xikmo xayl dheer leh shay walbaba meesha u munaasibkaa garanaya weya wain faatakum shayun min aswaajikum ila lkufaari facaaqabtum faaatuu aladiina dahabat aswaajuhum mila maa anfaquu aayaddaa marka waxay ka warrami dadkii mu'miniinta ahaa amarkii way qaateen haddii gabar muslimada ay soo islaamto ooy gaal ka soo tagto ninkii rabay inuu guursado xoolihii wuxuu u celinayaa amarkii ilaahay buu qaadanaya gaalkii mushriga ahaa buu u celinaya siinaa meherkiisii laakiin mushrikadii xagga joogtay oo muslimkan ay kala tageen gaalka rabaa inuu guursado hadduu mu'minka weydiisto sida allah uu yidhi was'aluu maa anfaqtum ma siinaya xukumka mau fulinaya waa maya wey hadduu fulin waayo muxuu yeeli marka wain faatakum hadday tagaan shay-un wax un oo min aswaajikum haweenkiinni ka mid ah hal haween noqotaya ka badan noqotayaaba hadday tagaan ila lkufaari gaaladii ay aadaan ama ridoobaan ama haweenkii aad kala tagteenoo faraha aad ka qaadeen midoo doono ha noqdo facaaqabtum faaatuu aladiina dahabat aswaajuhum mila maa anfaquu facaaqabtum taa marka laba macnoba mufasiriintu way ku fasiraan facaaqabtum in loo jeedo macnihii hadaaye aan marnay facaaqabtum gabdhihii mushrikaadka ahaa xaggay jiraan rag muslimiina qabayay kala tageen ama ka ridoobeen oo nikaaxoodii go'ay waxay u baahan yihiin sadaaqoodii meherkoodii in loo soo celiyo gaalkii ma fulinayo markaasoo kalea muslimiinta hadday dagaal galaan oo gaalo mushrikiin inta la diriraan haniime ay ka soo helaan haniimadaas wax ka mid ihi ninkan ha la siiyo ay ka tagtay haweenta ay ka tagtay ha la siiyo weyaan wain faatakum shayun min aswaajikum ila lkufaari haddii haweenkii qaar ka mide ay xaasaskiinnii ay gaalada u galaan ay idinka tagaan idinka ridoobaan fa caaqabtum idinkana inta duushaan mushrikiinta aad soo ciqaabtaan oo haniimo aad soo heshaan ood ka adkaataan fa aatuu siiya aladiina raggii dahabad ay tagtay aswaajuhum haweenkoodii ay tageen mila maa shay oo kale siiya anfaquu ay bixiyeen wixii haweenka ay ku nafaqeeyeen oo sadaaqoodii meherkoodii oo kale ha la siiyo macnahaas waa macnaha cabdulaahi bni cabaas uu ku fasiraayo wuxuu leeyahay yani in laxiqat imra'atu rajulin min almuhaajiriina bilkufaari amara lahu rasuulu llahi sal allahu alayh wasalam an yucطa min alhaniimati milu ma anfaqa yani cabdulahi bni cabaas saasuu leeyahy hadday haween ay maarata gaalada haleesho oo dadkii muhaajiriinta ah xaasaskoodii ka mid ah nebiga wuxuu faray calayhi salaatu wasalaam ninkaas baa wuxuu rasuulku u amray in haniimada wax laga siiyo macnahaas waa macnaha cabdulahi bni cabaas uu ku fasiray oo facaaqabtum taan waa yani faghazawtum almushrikiina baa loo jeeda gaalada a ku duushaan macno labaaday sheegaano waxa weeye facaaqabtum aad ciqaabtaan oo loo jeedo yani facaaqabtum aad la cirbisaan la cirbisaan ayaa loo jeedaa wain faatakum hadduu tago shay-un wax un oo min aswaajikum dumarkiinni ka mid ah ilalkufaari gaalada ay aadaan oo kolkaa facaaqabtum aad la cirbisaan macnaheedu waa maxay markii gaalada muslimiintii ay haweentan ka tagtay ridowday ay laabatay haddii gabdho kaloo muslimaada ay soo hijroodaan oo markiiba la soo cirbiyaan oo yimaadaan oo soo hijroodaan weeyaan fa aatuu siiya yacni haweenkan hadda yimid ilaa gaalada xukumkii ma fulinayaane haweenkan mushrikaadka ee shirkiga ka yimid oo soo islaamay ninkii raba inuu guursado waxa weeye meherkii ha siiyo raggii muslimiinta ahaaye haweenku ay ka tageen ha siiyo macnahaasna waa midka labaad weeyaan facaaqabtum aad la cirbisaan oo gabdho kaloo muslimaada ay yimaadaan fa aatuu siiya raggiina doonaya gabdhaha yimid inay guursadaanow aladiina kuwii siiya dahabad aswaajuhum haweenkoodii ay tageen mila maa anfaquu mila maa anfaquu waxay bixiyeen oo kale siiya idinkana saasaa loo jeeda gabadhan intaa sadaaqeedii mushriga u diri lahayd ha u dirinayn ninka muslimkaa oo gaalada ay gabadhu ka aaday hala siiyo bedelkeeda ha la siiyo leanna gaalka waxba usoo celin maayo weyaan wattaqu llaha ilaahay ka baqa allah subxaanau wa tacaala ka cabsada وبامتثال أوامره واجتناب نواهيه إله أقبغ الذي أله أنتم إذنكم مؤمنون كور ميسان آدهيذن به الله يا أيها النبي إذا جاءك المؤمنات يبايعنك على الله يشركن بالله شيئا يا أيها النبي نبي والنبي الله محمد لو جيد عليه الصلاة والسلام إذا جاءك هدي كوي مادا المؤمنات هوانك مؤمنات كاها يبايعنك أيغو بيعك لقليو عهدي يبلنك لقليو maxay kugula mubaayacoonayaan ay ballan kugula gelayaan calaa an laa yushrikna inaysan shirki yani maarata wadaajinaynin calaa an laa yushrikna inaysan wadaajinaynin billaahi allah shay-an waxba aysan la wadaajinaynin walaa yasriqna inaysan waxba xadaynin walaa yazniina inaysan zinaysanaynin walaa yaqtulna wlaadahunna ilmahooda inaysan dilaynin caruurtooda inaysan dilaynin walaa yatiina inaynan la imaanaynin bibuhtaanin masabidaad oo yaftariinahu ay been abuuranayaan bayna aydiihinna hortooda yani gacmahooda hortood iyo wa arjulihinna lugahooda hortooda aysan nay ka been abuuranayaan aysan buhtaankaa la imaanaynin hadday kugala mubaayacoodaan walaa yacsiinaka aynan kugu caasinaynin fii macruufin shay macruufoo taaco ah aysan kugu caasinaynin fabaayichunna beecada la gal nabiylahi muxamed mubaayaca la gal wastakfir dembi dhaaf weydii yani lahunna haweenkaasi allaha allah dembi dhaaf u weydii ina allaha alleh hafuurun allihii dembi dhaaf badan weeye raxiimun naxariisasho badan aayaddan marka oo aayatulmubaayaca la yidhaahdo waxaa la yidhaahdaa mubaayacadan waxay ahayd yani haweenkii muslimaadka ahaa oo ree maka ahaa marka uu nebigu maka furtay dabadeed beecay bay la gelayeen haweenkii marka beecada iyo heshiiska la gelayay waxyaalihii uu kula mubaayacoonayay ayuu maaragtay intaa ilaahay noogu sheegay subxaana wa tacaala nabiyullaahi moxamed uu kula mubaayacoonayay marka idaadaas oo maaragtay shardiyada ah idaa jaaaka mu'minaatu yubaayicnaka la yidhi jawaabteeda fabaayichunadaasay dhacaysaa jawaabu idaada halkaas dambaan ridaynaa weeyaan yaa ayuha nabiyu nebiyow oo nabiyullaahi moxamedow idaa jaaaka hadday ku yimaadaan almuminaatu haweenkii muminaadka ahaa oo allah iyo rasuulkiisa rumeeyey yubaayicnaka ayagoo kula beectamayo mubaayaca iyo heshiis iyo cahdi kula gelayo maxay kugula gelayaan calaa an laa yushrikna billahi shaya inaysan rabbi subxaana wa tacaala aysan la wadaajinaynin shirkina aysan u samaynaynin allah marna aysan maaragtay shirki u samaynaynin marka mubaayacadani sida imaamu lbukhaari fii saxiixi uu ku warinaayo xadiidu curwata bni zubayr caaisha radi allahu canha ayaa waxay tihi buu leeyahay ayaa ii warantay waxay tihi ana rasuula allahi sal alla alay wasalam rasuulka alleh haweenka wuxuu ahaa kaana yamtaxinu man haajara ilayhi min almu'minaati bi hadihi alaaya cahdigaanuu kula geli jiray qofkii soo hijroodo oo maarata haweenka mu'minaadka ka mida aayaddaanu ku imtixaani jiray weeyaan marka curwa wuxuu leeyahay caaisha waxay tihi marka faman aqara bihada ashari min almu'minaati shuruudtaa nebiga uu la galay haweentii qirto oo haweenka mu'minaadka ka mida qaala laha rasuulu llahi sal alla alay wasalam qad baayactuki nebigu wuxuu dhihi jiray waan kula waa beecan kugula galay kalaaman buu dhihi jiray hadal af ah buu ku dhihi jiray buui markaasi caaisha waxay tihi iyadoo wadato af buu ku dhihi jiray nebiga bas markaasuu yii caaisha waxay tihi walaa wallaahi maa masat yaduhu yada mra'atin qatu fi lmubaayacati maya bay tihi ilaahay baan ku dhaartay nebiga gacantiisa haween ajnabi ka ah weligii beecaday gacanta lama gelinin weeyaan marka maa yubaayicuhunna ilaa biqowlihi hadalkiisa ou yidhaahdo qad baayactuki calaa daaliki arrinkaas inuu yidhaahdo mooye waa kugula ballan baan kugula galay inuu yidhaahdo mooye nabigeenna calayhi salaatu wasalaam marna gacantiisa gacmaha dumarka ma uusan gelin jirkoodana ma taabanin salawaatu ullahi wasalaamu calayh marka af buu dhihi jiray marka yacni sida imaamu axmed ou isaga laftiisa oo warinaya fii musnadihi xadiidu umaymata binti ruqayqa waxay leedahay ataytu rasuul اllahi sal اla alيه wasalam fii nisaa'in linubaayicahu nebiga anoo dumar la socdaan u imid inaan beeco la galno faakhada calayna ma fi lqur'aani qur'aanka wuxuu ku sugnaa ayuu naga qaaday anlaa nushrika biاllahi shayan aayaddii bay akhrisay markaasuu nebigu wuxuu ku yidhi waxaad tidhaahdaan fii ma staطactunna waadaqtunna waxaad awoodaan un baan ballan idinkula galay weye markaasaan waxaan idhi bay tidhi qulnaa allahu warasuuluhu arxamu bina min anfusina allah iyo rasuulkiisa waa nooga naxariis badan yihin naftayada maxaa yeele waxaad awoodaan unbaa ballanna la kaga qaada waxaanan awoodi karin ma maana samayn karno maba awoodi karnaba markaasu waxay tidhi qulnaa yaa rasuul allah alaa tusaafixunaa maad gacantana gelisidoon gacmaha isgelinno ayaan ku nidhi bay tihi rasuulka ilaahi markaasuu nebigu yidhi innii laa usaafixu nisa aniga haweenka ma salaamo haween ma salaamo inamaa qawlii limra'atin waaxida ka qawlii limi'ati imra'atin hal haween kelimadda aan u idhaahdo boqol haween anoo u iriyoo kaleeta bay la mid tahay buu yidhi laakiin haween ajnabi ah marna ma musaafaxaynaya buuyidhi marka musaafaxada annaga soomaalida iska caadaysanay wadaadadana ayna bareen in marada inta la iska xijiyo gabadha gacanta la geliya ma jirto mara wax tusinaya ma jiro wey marka haween ajnabi mar hadday kaa tahay waxa weeye marna musaafaxa wax la yidhaahdo ma jiro weeyaan nabigeenna ma samaynin salawaatu llahi wasalaamu calayh marka mubaayacada inta lagula galay waxaa loo hormariyey shirkiga inaysan shirki ilaahay wadaagsi aysan u samaynin makhluuqaadkiisa inaysan la wadaajin cibaadadiisa allah subxaana wa tacaala sariqadana inaysan marna tuuga samaynin oo xoolaha aysan xadin laakiin culummadu waxay ka soo reebaan sariqada ninka haweentiisa haddii uu yacni xoogaa nafaqada ku ciriiriyo xoolana uu haysto isagoon ogeyn inay ka xadi karto inay u bannaan tahay way ka qaadan kartaa wixii macruufka ah ayay uga qaadanaysaa mar hadduu gacan adag yahay waxaana tusaya xadiidka imaamu albukhaari imaam muslim ay warinayaan xadiidu hinda bintu cutba ayaa nebiga u timid calayhi salaatu wasalaam markaase waxay ku tidhi yaa rasuula allah ina abaa sufyaan rajulun shaxiixun abu sufyaan ibnu xarb waa ninkeedii wey waa nin bakiila bay tihi laa yucطiinii min anafaqati maa yakfiinii wayakfi baniya aniga carruurteeda wax nagu filan nama siiyo fahal calaya junaaxun in akhadtu min maalihi bigayri cilmi haddii aan xoolihiisa isagoon ogeyn aan wax ka qaato ma wax dembiya iga saaran bay tihi markaasuu nebigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu ku yidhi khudii min maalihi bilmacruufi maa yakfiiki wayakfii baniiki wax adigii carruurtaada ku filan ka qaado mar haddii marka taasoo kale sariiqo lama yidhaahdo tuuga ma aha waa loo baneeyey inay kifaayadeeda ay ka qaadato weeyaan yaa ayuha nabiyu nebiyow idaa jaaaka almu'minaatu haweenkii mu'minaadka ah hadday kuu yimaadaan yubaayicnaka ayagoo kula ballamayo oo cahdi iyo heshiis kula gelayo calaa an laa yushrikna inaysan wadaajinaynin billaahi allah shay-an waxba aysan la wadaajinaynin walaa yasriqna aysan xadaynin oo sariqo la imaanaynin walaa yazniina aynan zinaysanaynin oo zino aysan ka dhacaynin hinda bintu cutba oo markaas xadiidu cahdin bilislaam ah markii ay aayaddaa maqashay way hariibsatay markaasay tihi awa tasni lxuratu gabar xora miyaa zinaysata bay tihi hariibay la noqotay maara haweenka addoomaha ah iyo baa zinaysan jiray gabar xora ma zinaysataa bay tihi wey walaa yaqtulna awlaadahunna awlaadoodana caruurtoodana aysan dilaynin laanna mushrikiinta waxay dili jireen gabar markay u dhalato waa aasi jireen ayadoo nool bay dili jireen marka walaa inaysan owlaadoodana dilin ayagoo ballan kugula gelayo way aasi jireen waana wax badanna waa soo marnay inuu maaragtay markii gabar loogu bishaaray waidaa bushira axaduhum bilunha dalla wajhuhu muswadan wahuwa kadiim yatawaara min alqowmi min suu'i maa bushira bih ayumsikuhu calaa huunin am yadusuhu fi turaab wuxuu ku fakaraa ma iska haysataa ihaanaba aad qabtida gabadhan kuu dhalatay mise ciidaad ku aastaa buu dhihi jiray way aasi jireen weya marka taasoo kaleeto inaysan yani maaragtay awlaadooda aysan dilaynin waxaa kaloo soo gelaya waxa la yidhaha alwa'du alkhafiy wa'du alkhafiy waxa la yidhaahdo ayaa dhimashada carruurta la dilo waxaa ka mid a haweentu markay ilmaha ilaahay calooshooda ku abuuro inay iska soo ridaan ayada lafteedu waa qatliga owlaadoo la dilo ilmaha janiinka in la soo rido haweentiibaa yani ilmo aan aabba lahayn bay qaadaysaa waxaa la leeyahy ilmihii soo tuur waalidkiibaa kula heshiina hala soo tuuro waa qatli owlaadoo la dilo weya marka sida aysan markay bannaanka joogaan aan loo ogolayn yaa markay uurka ku jiraanna aan loo ogolayn in la dilo weeyaan walaa ya'tiina inaysan la imaanaynin ay kugula ballamaan bibuhtaanin masabidaad oo yaftariinahu ay been abuuranayaan bayna aydiihinna wa arjulihinna hortooda ay ka been abuuranayaan macnaheedu waxa weeye haweentii nin baa qabo ninkaa qabaahi yacni inaysan iftiraa iyo buhtaan aysan la imaaninoo awlaad uusan dhalin inay tiraahdo waa dhashay intay nin kale la seexato inay ninkan u saariso oy tiraahdo adaa dhalay taasoo kale waa buhtaan wey inaydnan arrintaa la imaanaynin haddii ballan aad igula gashaan walaa yacsiinaka ayagoon kugu caasinaynin fii macruufin wanaagna aanan kugu caasinaynin haddii ay heshiis iyo ballan kugula galaan macruufkana dee wax kasta oo wanaagaho khayrol is-amroo dhan taacadii weeyaan hadday intaas ayagoo heshiis iyo cahdi kugula gala ay ku yimaadaan fabaayixunna cahdi la gal oo beecadii la gal nabiyulaahi muxamedo sidaasuu rabbi leeyahay wastakfir dembidhaaf weydii lahunna ayaga allaha allah dembidhaaf u weydii ina allaha alla hafuurun allihii dembidhaaf badan wey raxiimun haddana naxariisasho badan weya yaa ayuha aladiina aamanuu muminiintii allah iyo rasuulkiisa rumeeyow laa tatawallow ha ka weli dhiganina oo ha jeclaanina oo maaragtay awliye iyo maxaba iyo ha u jeedinina kufaartii wey laa tatawallow ha ka weli dhiganina qowman dad hadiba allaahu alla uu carooda calayhim dushooda kuwaas marna weli ha ka dhiganin kuwaasoo qad ya'isuu quustay min alaakhirati aakharo ka quustay kamaa ya'isa alkufaaru sida gaaladu ay uga quusteen min asxaabi alqubuur qubuurta dadka galay ahluqubuurka say uga quusteen inay soo noqdaan oo lasoo bixin doono oo la abaal marin doono say uga quusteen oo kale dad aakhare uga quustay weli ha ka dhiganina weya marka aayadda maadaama suuradda lagu bilaabay annahyu can tawali lkufaar gaalada in weli laga dhigta lagu bilaabay ayaa iyadii lafteedii lagu khatimaya haddana inaan gaalada weli laga dhiganin ibnu kaiir raximahullah wuxuu leeyahay ينهى تبارك وتعالى عن موالاة الكافرين في آخر هذه السورة كما نهى عنها في أولها سيدة آية أول كيد أقول ريبه وآخر كير إله أقول ريبه مركب قد يئس من الآخرة كما يئس الكفار من أصحاب القبور لما معنى بالمفسرين تكون فسران من تئن ابتدائية لقد قوة معنى حتى آن مرنية سيدة حسن البصري إيو مارة قتادة إيو ضحاك إيو أي مبادنا مفسرين تسلف كمد يكون فسريان من تئن ابتدائية كدقنا ومعنيه آن مرنيا يعني يا أيها الذين آمنوا مؤمنين تي الله رسولك سر ما يقول لا تتولوا هكولي ديغاننا قوما دد غضب الله عليهم الله أو عروضي كو إلهي أو عروضي ويهودي ونصاردي وكفارتي انت سوهرتي مشركينتي كل يلو جيدا كواسو قد يئسوا قوستي من الآخرة آخرة كقوستي يعني إن ليس صابحنا أنا آمن سنيوي كما يئس الكفار قال ذي سيدي كوي أحيا قال ذي نوليت say u quusteenoo min asxaabi alqubuuri qubuurta dadka gale ay uga quusteen in la soo bixiyo oo la abaal mariyo ay uga quusteen qiyaamo aynan u rumaysnayn kuwaas weli ha ka dhiganina macnahaas waa la yidhaahdaa macnaha labaad minta in bayaaniya laga dhigo oo la yidhaahdo yacni ha ka weli dhiganina dadka ilaahay u carooday kuwaasoo qad ya'isuu quustay min alaakhirati aakhare ka quustay kamaa ya'isa alkufaaru gaalada oo kuwii dhintay ahoo qubuurta ku jiray say u quusteen oo min asxaabi alqubuuri qubuurta dadkeedii ah gaalada sida ay hawaab iyo khayr iyo ajar iyo janno uga quusteen leanna markuu qofka kufri ku dhinto qabrigaasa cadaabkiisa uga bilowda marka khayr oo dhan waa ka quustay sida khayr oo uga quustay kuwa uga quustay aakharo idinkana awliya yacni ha ka dhiganina baa laleeyahy hada wabillahi towfiiq sala allah wasalam cala nabi